بsم الlh الحمd لله ثناء لله ثم الصلاaة والسلام على رsuuل الlh صلى الله عليه وسلم اللهma أkرجna min ظلمات الوهم وأkرمna بنور الفهم وافتح عليna بمعرفة العلم xسن أخلاqna بالحلم وسhل lna أbواب فضلك وانshر عليna min khزائن رحمتك ya أرحم الراحمين waa casharkii tobnaad kitaabka almuqadimaة اlxadramiya baabu tayamumi buu baa yahay booreysigii buu baab u yahay atayamum gebagabaysigii yatayamamu wuu booreystaa almuxdiثu qofka muxdidkaa oo xadadkii asqarka ahaa qabo weysadu ka budhay iyo waljunubu qofka junubkaa ee qubayska lagu yeeshay labaduba way booreystaan lifaqdi lmaa-i biyaha waayidooda haddii biyo la waayo qofkaani waa booreysanaya sow u weesadii booskeedii booreysigu u galo hadduu qubays waayana hamoodin in macnaha weese kaliya loo booreyso biyo lagu qubaysa haddii la waayo qofkiina qubays lagu leeyahay waajiba wuu booreysanaya wuu booreysanayaa waa biyo waayidood junubkii iyo muxdidkii labadiiba haddii biyo la waayo biyahaasee lagu waay xisigaa lagu waay ama sharcigaa lagu waay xisiga see loogu waayay lamaba hayo biyo lamaba hayo ama biyihii meesha yaaleen bahalla iyo cadow baa ka sokeeya ama qofku badda isagoo saaran buu biyihii waaye badda anuu saaran yahay dee baddii markabkiiyo doontii baa dul maraysee meelow gacan uga ridan kara iyo dalow ma jiro isagoo biyihii dul marayo biyela-ya waana u baahday weesadii ama qubayskii waa booreysanayaa indhaboor baa u saarnaa meesha dayib sidaasuu ku tukanaya waxba laguma leh waxba soo celin maayo ama biyihii xisiga laguma waayena sharciga lagu waayo oo waa maxay waaba qof biyahan halkaanayba yaallaane waa biyo musabala musabal waa maxay qof baa biyo halkan ku diyaariyey wuxuu yidhi waxaa ugu talagalay oo keliya in la cabo kana cabid ma rabee weese ama qubays buu rabaa kuma weeseysan karo kumana qubaysan karo biyihii markaa waa waayey qofkaani see ku waayey laakiin waaba yaalaan sharciyan sharcan sharci ahaan buu ku la-yahay ayib wuu booreysanayaa tuxfaha iyo nihaayuhuba sidaas bay ku leeyihiin marka wuxuu u booreysanayaa lifaqdilmaa-i biyaha waayidooda iyo walmaradi xanuunka xanuun boo jira biyi maba waayeen xanuun bausan la isticmaali karin biyaha iyo walberdi qabow qabow baa dhacaya wadamaa qabow badan ka dhaca aan biyaha loo dhowaan karin markaasaa qofkaani biyihii ka baqay markaasuu booreysanaya fa intayaqana hadduu yaqiinsado faqdalmaa-i biyaha waayidoodii buu yaqiinsaday ayib tayamama waa booreysanayaa bilaa dalabin raadin raadin la-aan biyo inuusan helaynbo hubaa horey buu ka booreysanayaa raadraadinna maayo waxaan la helayn raadraadintoodu waa faa-iida daro iyo waqti dhumis mar hadduuba hubo inaan biyihii la helayn waxba loo doondooni maayo bilaa dalab weeye raadraadin la-aan buu horey ka booreysanaya wain tawahama hadduu ismoodsiiyo hadduu tawahumo almaa biyihi biyow tawahumay wahmiga waa maxay fii dihnihi baa waxaa ku dhacay ama ku dhashay waramaa biyo heli lahayd wuxuu bannaystay oo la rajaxnaaday danniga midka la yihaahdo haddii arrinta u rajaxnaato waa danni inuu biyo helayo meelaha roobaa da-daay ama xaggaas shuuxshuuxan aa biyo heli lahayd ama bidhaantaas ama reerahaas biyo ka heli lahayd ayib haddii dhanka kale uu rajaxana inuusan helayna wahmi baa la yidhaahdaa haddii labada arrimood u sinaadaan inuu helo iyo inuusan helin shaki baa la yidhaahdaa muxuu samaynayaa marka qofkaa isagaay hadduu biyo ismoodsiiyo tawahumo aw danahu maleeyo aw shaka fiihi shakiyo ilaa labada dhinac baa mid rajaxan yahay waa dani inuu helayo inuusan helayn waa tawahum inay waa u siman yihiin waa shaki aw shaka fiihi wuu shakiyey fatasha biyihii wuxuu ka baarbaaro ka fatashaa waxbaa la fatashaya oo carabi fatasha fii manzilihi fatashaad gurigiisa iyo alaabtiisa oo ka dhex fatashaya iyo wa cinda rufqatihi rafiiqyadiisa kuway safarka wada yihiin oo wada socdaan agtoodana waa ka raadinaya rufqa raada la kor dhigo la hoos dhigo la godo la ogol intuba baa layidhi ayib markaa muxuu samaynayaa alaabtiisa gurigiisa ummadday wada socdaan buu biyo ka baaraya biyo ma haysaan yaa weyse haya yaa biyo haya saasuu dhahaya wataradada wuuna noqnoqdaa qofkaasi qadra xadd اlqawhi xadd اlqawth xadda la yihahdo xadd اlqawth gargaaridda xaddeeda wey qadarkeeda wuu warwareegaya taradada noqnoqonaya qadra xadd اlqawhi xadda la yihahdo xadd اlqawth qadarkeed waa maxay afarta dhinac ayuu biyihii ka raad raadinaya dhinac kasta dhowr tilaabo ha u qaado ma aha dhinac kasta intou ku libiqday ama ku wareertay ama meesha u dambaysa ka raadinaya waqti dhan baa taa ka dhumaya hadduu marna halka aado marna xagga aado marna afarta dhinac aado xadulqowdka waxa weeyaan meesha qofka hadduu kaalmaysto dadka la socda weri soo gaarayo ou dhaho iyagoo mashquulsan oo sheekaysanayo oo bulaamayo oo aanba hadalkiisa u dhegraaricinayn ay maqli lahaayeen oo u kaalmayn lahaayeen waa meesha qofka codkaadu ka gaarayo xadda noocaasa xad tiro badan maaha ilaa boqol iyo konton tilaaboo kale boqol afartan iyo shan mitir oo kale baa lagu sheegaa xadda noocaasa intii ah buu raadraadinayaa biyaha waqadarahu bacduhum barkoodna waxay ku qadareen xaddaa iyadaa bikalwati sahmin ma idiin qoro waa leeb leebku intuu gaaro wey waa inta haddaan sheegno boqol afartan iyo shantaa mitir oo kale gamuunka ama leebku intuu gaaro ganidda leebka oo kale fain lam yajid hadduusan helin maa an biyo qofkii dhinacyadii markuu fiirfiiriyey raadiyey biyihii waa waayey tayamama waa iska booraysanaya wain tayaqana hadduu yaqiiniyo wujuudalmaai biyaha helidooda inuu biyo helayo waa hubaaw wajaba waxaa waajiba dalabuhu dalabkiis qofkaa dalbidiis waa waajiba fii xadi lqurbi xaddii hore xad ku xigta maxaa la dhahaa magaceeda xad lqurbi fii hore xad lqawth baa la yihahdaa xadda u yarayd bay ahayd tanaa kasii ballaaran xadda la yihahdo xad lqurbi buu ka raadinaya wahuwa xad lqurbigu sittatu aalaafi khadwatin waxa weeyaan lix kun oo tallaabo sittatu aalaaf waa lix kun oo khadwo buu ka raadinaya intaasuu ka raadinaya ayib marka qofkaas haddii laakiin qof caadila u sheego waa ku filanta uu yihaahdo ama biyihii warbixintoodii uu siiyo fain kaana qofku hadduu yahay fowqa xaddi lqurbi xadda la yihahdo xadulqurbiga wax ka sii badan oo lix kun oo tilaabo ka badan hadduu yahay tayaman waa boorisane biyaba lama helayo ilaa lix kun oo tilaabo ka badan la tago muxuu samaynaya waa iska booreysanaya biyo waa ka fog yihiin qofkan walafdal waxaana sida fadliga badani taakhiiru salaati salaadaas gadaalmarinteeda weeye inta yaqana hadduu yaqiinsado wusuulal maai biyaha gaaridooda qabla khuruujil wakti waktiga bixidiisa ka hor waxaa qofkan u fiican inuu salaada dib dhigto oo gadaal ka tukado hadduu hubo aakhiru waktiga inuu helayo biyo waktigii aan bixin inuu biyo helayo hadduu taa yaqiinsado waa yaqiin laakiin hadday ma- si aysan yaqiin ahayn oy mala tahay ha iska boorayso inta salaada ku filan iyo muqadamaadka salaada aakhiru waktiga hadduu ka gaarayo salaada haddib dhigto taasina wataa maxaa la leeyahay marka maalan wuxuu is leeyahay aakhiru waktiga gaarigu waa ku gaarsiinayaa meesha u socoto waktiga aan bixin duhurka maalan waa ka gaaraysaa intaa booraysan lahayd hadda biyama haysatini ka- gaarigu markuu meesha ku geeyo tuko ama dhaankiibaaba markaa imaanaya isleeyahay dhaankiibaa imaanaya xilligaas intaan waktigu bixin ama shaygii biyaha waday booyadiiba ka soo qaad gaarigii biyaha waday wuxuu doono ha noqdo waxay noqonaysaa inuu markaa aakhiru waktiga tukado baa fiican walaa yajibu waajib maaha dalabuhu qofka dalabkiisa biyihii ou dalbo fii xadi lqowthi xadda la yaraado xaddu lqowth inuu ka raadiyo kow iyo waxadulqurbi xadda la yihahdo xadulqurbi labo labada xadood baa soo marnay ilaa idaa amina taana ilaada u taalla awal baa lagu yidhi labadaa xad waa laga raadinayaaye labadaa xad laakiin marka laga raadinayo waa goorma labadaa xad ka u raadin mayo ilaa idaa amina markuu aamin noqdo mooyaan nafsan min jihati naf waa naf muxtarima nafta muxtaramada ah haddou naf in wax la yeelo ay xaaraan tahay xurmo leh ou aamin u yahay iyo wa maalan maal waaye naf ahaan iyo maal ahaan iyo wanqidaacan go-id iyo ka harid cani rufqati rufqadii iyo jamaacadii uu ka haro intaa waa inuu aamin ka yahay haddou xadulqowdkii dhowaa biyaha ka raadsho ama xadulqurbigii ka sarreeyey biyaha ka raadsho labadaas haddii naftiisa uusan aamin u noqonayn ama maalkiiba uusan aamin u noqonayn qola xogaa u haysato ka diiran hadduu meelaha ka raadraadiyo labo ya amaba waxaaba dhacaysa intuu raadraadinaya jamiicadii baa ka guuraysa safarkii baa ka tegaya hadduu doono baahi badan yousan ba u qabin qoladan guurayse oo hadduu ka haro dhibo soo gaarmaya iyo isaga laakiin hadde cilaysigaas iyo maaragtay xoogaagaasaa la diidayaa haddii anihaas dhacayaan maba raad raadinayaba maba uu ree raadinayaba laakiin waxaa la yidhi maalki waa inuu aamin u yahay meesha ay ku taallo nafsan iyo wa maalan maalkaani hadduu yahay intii yareedo jeebka ugu jidho awalba uu biyahan ku gadan lahaa biyaha markuu u tago tanaga biyaha ama caagadda intuu siisan lahaa hadday tahay hadduu intaa keliya inta u baqayo tahay yaree meesha ugu jidha dhib male biyihiisa ha doonto ilaa awalba waa bixin lahaaye ilaa awalba uu ku gadan lahaaye waay weli masaa-isha baa socota ilaa idaa amina markuu aamin noqdo nafsan iyo wa maalan iyo wanqidaacanba ka aamin noqdo ka harid ama ka go-id cani rufqati oo walam yakaf uusan ka baqayn khuruujal wakti waktiga bixidiis waanaana waktigu baxayn intuu biyaha raadraadinayo hadduu inta biyaha uu raadraadinayo waktigiiba baxayo dee waxaa la leeyahay warboorayso tuko waktigu yousan ku dhaafin qof waktigii dhaafay wax ka daran ma lehe waaye waa qofka hadduu meeshaan ku booraysa aan hadhow qallaba lagu lahayn waa meel inta badan meesha qallaha lagu leeyahay waa meesha inta badan biyaha laga helo meeshaan aan qallaha lagu lahaynna waa meesha inta badan aan biyaha laga helin waaye ilaa qofkaan meeshaan kolleyba hadduu salaadan soo qallayn dooni lahaa dee hadda biyaha haraaso kolleyba hadduu xataa booraysigan ku tukada waa qallayn lahaay oo waa maxay meel inta badan biyo laga heli jiray baa markaas biyo laga waay inta badan baa laga heli jiray loogama jeedo toban bilood baa biyo laga heli jiray laba bilood baa biyo laga waayaa taa loogama jeedo saacaddan iyo waktigan oo kale baa inta badan biyaha la heli jiray wey ama saacaddan iyo waktigan baan inta kale inta badan meeshan biyo laga helin helidda iyo waayidda saasaa looga jeedaa ayib meesha marka inta badan biyaha laga helo haddaa ku booraysato hadhow salaadda waa qallaynaysaa meesha ma xilligaasoo kale aan biyo laga helinna haddaa ku booraysato ku tukato ma qallaynaysa hadhow fa in wajada haddou helo maa-an biyo biyahaasoo laa yakfiiha aan ku filnayn qofku qubays buu rabay ama weesoo rabay biyow helay kumana filna qubays isagoo rabo helo wax yaroo buraashad ku jira ama hal galaasoo biyaha ama isagoo weese rabo wax yaroo waxuu hele bakeeri biyaha ama galaas barki biyaha iyo wixii la mid a muxuu samaynayaa biyo aan ku filnayn soo maa qof biyo haysana iskama booreysan karo xoogaa biyahana waa haysaa ninkii qofkii biyihiina kuma filna wajaba caleyhi dushiisa waxaa ku waajibay isticmaaluhu kuwaan horta isticmaalidooda horta kuwaan ha isticmaalo meesha ha ka baxaan kuwaan ha halaago kuwaan meesha iska qotomo ma booreysan karee kuwaan ha isticmaalo fataqu llaha ma staactu intaan buu hadda hayaa horta intaan ha isticmaalo wajaba isticmaaluhu uma dabadeedna yatayamamu wuu gebagabaysanayaa amba markaa kabacdu booreysanaya wayajibu waxaa ku waajiba qofka dushiisa shiraauhu baa ku waajiba gadashadiisa biyaha inuu ku gato bithamani milihi yaa thamanu milkiisa xilligan oo kale biyuhu qiimahay marayeen haddii laga siinayo inuu biyaha gato baa ku waajiba mar hadduu gadan karayo idaa lam yaxtaj hadduusan ugu baahan ilayhi hamanka laftiisa iyo lacagta lideynin deyn deynkaasoo mustaqriqin isaga qarqinaya waaye deyn hadduusan ugu baahan ow ma-uunati safari safarkiisa kharashkiisa iyo biilkiisa hadduusan lacagta ugu baahan aw nafaqati xayawaanin hadduusan ugu baahan xayawaan nafaqadiisa iyo biilkiisa xayawaankaasoo muxtaramin muxtaram ah xurmo leh waxa weeyaan biyo hadduusan si kale ku helayn ilaa inuu gato mooyaane waa inuu gato lacagta ku helayana waa thamanu maala laguma qaaliyeynay waa lacagta caadi loo geli jiray markaa lacagta ay waajibka tahay inuu ku gato waa inuusan isagu lacagta u baahnayn deyn lagu leeyahay deyn qarqisay isagii baa deyn lacagtaan oo dhan uu ku bixinayo baa laga doonaya markaa deyntu ku bixinaya hadday doonto deyn muddo leh ha ahaato ama hadduusan safarka kharashkiisa ugu baahnayn hadda biyahan wuu gadan karaa laakiin hadduu biyahan gato waxaa dhacaysa in hadhowtii lacagtii bokod maniga iyo lacagtii iyo safarkii iyo zaadkii baa ka yaraanaya ama isaga maba ahee xayawaan xurmaloo la socda neefka watay iyo xoolaha watay baa lacagtaan u baahan oo wax looga bixinayaa biyo iyo baad yuusan ka isticmaali iska booraysto wayajibu waxaa waajiba dalabu hibati lmaai biyaha hibayntooda dalbidooda taasaa ku waajiba war biyaha la ii hibeeyo ama hallay amaahiyo haddii loo hibeeyo hibe ku qaado ama amaah ku qaado qardo qardi waa inuu aqbalo waaye inta badan waa wax la iska saamaxayo manno ma leh waabaan wax kuu hibeeyey iyo waabaan ma garanaysaa weese ku siiyey iyo dadku iskuguma manno sheegta iyo waabaan wax biyo ku amaahiyey iyo ayib waxaa kaloo waajiba wasticaaratu dalwin dalow careyskiis haddii celbi biyii ku jiraan ama berked dalowgi la dari lahaa u baahan yahy waa inuu cabe dalowga caariye ku doonto taasna waa laga maarmaan duuna itihaabi hamanihi lacagtiisa hibeynteedase maya haddii lacagtii loo hibeeyo biyaha lacagtoodii inuu weese laayahay baa qof arkada markaasuu yidhi warhool lacagtan weese ku gado ama dalow ku gado lacagtii baa loo loo loo hibeynayaa taa inuu aqbalo waajibkuma ah waa in waagii lacagta ku siiyey iyada manaa iska imaanaysa waaye lacagtaa biyaha ku garatay oo wax ku waraabsatay oo saa ku samaysay waa anigii waaga ku siiyeydaasa laga cararaya walow kaana macahu hadduu qofka maciisa yahay maa un biyo maagaasoo yaxtaaju ugu baahan yahay ilayhi maaga licdasha xayawaanin xayawaan oonkiis xayawaankaasoo muxtarami qofku biyo haystaa biyo ayaa u baahan xayawaan xurmala u baahan walow fi mustaqbal had mustaqbalka soo socdaba ha allaha ka yeelo xayawaan xurmalaha u baahan biyaha inuu xayawaanka xurmada la siiyo iyo inuu ku weesaysto kee samaynaya wajaba waxaa waajiba atayamumu booraysi ma isticmaali karo dadkan xoolaha doonkaa haysta iyo xoolaha naftu ka dhacaysa oo asqoobay oo caqday oo biyihii iska isticmaalaya iyagu de xayawaan xurmalaaba biyihii naftu uga dhacaysaa xayawaankan xurmadana waa in la siiyo nafta uga dhacayso a xayawaanka xurmada qofkii waddada marayo nafta ahabaa ka mid a wuxuu leeyahay war b c afcabisi asqana may xogaaga adeer intaa weesa weese kaliya wataa kuma siin karo lama ogola weesadaada boor baa adigu helaysaa boorayso laakiin kan xurmada lahoo nafta u hayso baa la siinaya geel iyo ari ariga lood haddii saas kale ugu bahan yahy waa lamid walow fi lmustaqbal maalmahan uu sii wadoo dhan haddii nafta uga dhacayso xoolahan hadduusan hadda biyahan iyaga u kaydin waa inuu iyaga u daayo waxaan meesha uu ku wato iyo haama haysa iyo xiis si aan kuwaan nafta uga dhicin waay marka isagana maxaa ku waajiba waa inuu boorayso wey ayb wajaba tayamumu walaa yatayamamu ma booraysto lilmaradi xanuun uma booraysto qofkii ilaa idaa khaafa marku baqa mooyaane min isticmaali lmaai biyaha isticmaalidooda inuu uga baqo mooyaane calaa nafsi naf inuu baqo mooyaane aw manfacati cudwin xubin manfacadi inuu baqo mooyaane aw duula almaradi inuu ka baqo mooyaane xanuunka dherarkiisa ku dheeraado aw xuduuda shaynin calaamad soo darinteed calaamadaasoo faaxishin foolxun calaamadaasoo fii cudwin xubin ahaatee xubinkaasoo daahirin muuqda tanna maxay tahy waa masaa'il kaloo waaweyn waxa weeye qof baa jiran iskama booraysan karo ilaa wuxuu booraysan karaa markuu biyaha hadduu isticmaalo naftiisa u baqo kow calaa nafsi ama naftoo dhan maaha manfacatu cudwin xubin bow manfacadiisu baqo wuxuu isiri gacantan ama lugtan ama meeshan haddaa biyo mariso xubinkan manfacadiisii khatar bay ku jirdhaa ama maahee wuxuu u baqay wuxuu ka baqay duulaal maradi haddii nabarkan biyo la mariyo nabarku haddiiba biskoon maya xanuunkaa dheeraanaya biyahan markay taabtaan wakhtigaa dheeraanaya kuwaaso dhan waa booraysanaya ama maahee xuduuda shayni waa maxay calaamad faaxishin xun ceeb iyo bar iyo gaashi iyo calaamad fool xun inay soo daridoo ka baqay hadduu biyaha meeshaan mariyo inay calaamad xun ku reebto calaamadaasi waa meeshee fii cudwin ahaatee xubin daahirin muuqda xubnaha muuqda calaamad buu uga baqay wejigaa muuqda gacnaha muuqda lugaha muuqda hadduu biyihii mariyo meeshii u qarsoonayd hadday tahay waxba ma ahaateen xubin muuqda xubnaha muuqda luquntaa ka mida madaxa ka mida labada gacnood baa ka mida ilaa cududaha labada lugood baa ka mida ilaa labada low oo yaa u sheegaya marka dakhtar warkiisa la qaadan karaa u sheegay hadduu doono addoon baa u sheegay ama islaan haweeney takhtara ama qof waa cadlu riwaaya hadda la rabaa cadlushahaado shardi maaha ama isagaaba yaqaan ama takhtara ama tajribo u leh hadduu biyahan isticmaalo inay dhibtaa keenayaan markaa muxuu samaynayaa waa iska booreysanaya ayib intaa markuu saa u sheegay walaa yatayamamu ma gebagabayso ma boorayso lilbardi qabow ilaa idaa lam tanfac markaysan anfacayn mooyaane ilaa idaa waqti mooyane lam tanfac aysan anfacayn tadfi'atu acdaa'ihi xubnihiisa dugsiintooda dugsi inuu ka dhigo dugsi tadfi'atu acdaa'ihi xubnihiisa duuduubidooda waxa weeyaan qabow baa jira hadduu inta qabowgu jiro biyuhu qabow inta haddiiba weysayso go-iisa iyo jaakadiisa iyo dharkiisa iyo wixiisa isku duuduubayo waa waa sidiisoo isticmaalaya waa ha weysayso laakiin haddaysan anfacayn isduuduubkaas iyo dugsiintaas marba hadduu qabowga taabto dee markaa wey markuu booreysanayo marka qabow uma booreysanayo ilaa idaa lam tanfac markaysan anfacayn mooyaane tadfi'atu acdaa'i xubnihiisa dugsiintooda iyo duuduubidooda markaysan anfacayn markaasuu booreysanaya oo qabowgii baa tirada ka batay waa jiraan waddamo saas ayib walam yejid uusana helin misna maa shay yusakhinu bihi u ku kululayso almaa biyaha uu ku diiriyo markaan uu booreysanayo isagoo biyihii haysta qabow darti biyihii wuxuu ku diiriya ma haysto dab iyo makiinad iyo intou biyihii kululayso ku qubayso ama ku weysaysana ma haysto hadduu isduuduubana duuduubka waxu tarimaya labo oo ama sakaafo waa cabsaday waaya calaa manfacati cudwi xumin manfacadiis aw xuduudi shayni shayn waa foolxumo iyo calaamad soo derinteed almadkuuri la soo sheegay hadda inaga soo marnay calaamad foolxun inay soo derido taas buu ka baqan waaya taas buu ka baqay ayib fain khaafa haddou ka baqo min isticmaalilmaai biyaha isticmaalidooda fii bacdi badanihi jirkiisa barkiis buu uga baqa biyaha jirka qeyb ka midoo uga baqsan yahay fii bacdi badanihi inuu biyahan u isticmaalo buu ka baqa fasalo saxiixa buu dhaqayaa jirka inta caafimaadka qabta watayamama waana booreysan caniljariixi kaa majruuxa ee dhaawaca ah fil wejhi buuna uga booreysanayaa wejiga iyo walyadeyni labada gacnood ayuu boorka marinayaa sideeda meel kasta nabarku waa ku yaalla meesha un boorka la mariyaa waa wejiga iyo labada gacnood hadduu iyaga ku yaallo iyagaa boorka la marin hadduu meel kale nabarku ku yaalla iyagaa la marin sifo kale haddii loo booreysanayo boorku markaas waa wejiga iyo labada gacnood qofkan maxaa ku dhacay marka qofkaani jirka qeyb ka midu biyihi uga baqa inta caafimaadka qabta ha dhaqo inta xanuunsanna ha u booreyso boorkan xaggee marinayaa fil wejhi walyadayni wejiga iyo labada gacnood booreysi oo dhan waa wejiga iyo labada gacnood nabarku meel kale ha ku yaalla hadduu rabo laakiin markii wejiga iyo labada gacnood nabarku ku yaal iyagiina la rabay in loo booreeyo boorka iyaga laftoodaa la marin macaa nabarkii hadduusan nabarka boorka dhibaato ka soo gaarayn haddii dhibaato ka soo gaaraysa waa laga daynaya qofkii marka wejigii nabarka kaga yaalay boorkiina la marin waa ama gacanta kaga yaalay bedelkii iyo mabedelkii midna lama hayo bedelkii biyihii iyo boorkii midna lama hayo wey biyihii iyo wixii ka bedelkaa midna lama hayo biyihiina awal baa la marin waayo boorkiina hadda looga baqa salaadda hadha waanu soo qalleey waana tukanaya waay masalo kale wuxuu yidhi fa in kaana junuban qofku hadduu junub yahay booreysanaya jirkiina qaar baafayow qaarna waa jiran yahy qadama wuxuu hormariyaa maashaa kowdo maashaa wuxuu doono minhumaa labadooda ka mida boorkee biyaha kow doono hormarinaya ama inta booreysow intii fayoobay dhaqin ama intou intii fayoobay dhaqow boorka dambaysiinaya jirka qofka junubka waa hal xubin oo kale kal cudwil waaxid tartiib ma kale leh meeshuu doono hormarin karaa wain kaana muxdian laakiin tanaa ka duwan hadduu muxdit yahay waa mid aan weese qabin jirkiina qaar baafayo qaarna waa jiran yahay tayamama waa booraysan can iljiraaxati dhaawaci buu xaggiisa ka booraysan goormo laakiin waqta qaslilcudwi xubinka mayrigiisa waqtigiisa xubinka alcaliili bukay xubinka jiran xilligii la dhaqi jiray marka la marayo baa alboorka la isticmaalaya waa masale muhiima dad badan ku khaldamaan iska jira waa maxay qof baa nabar ku yaalla waaya xubnihii booraysigu kaga yaal xubnihii waxaan leeyahay weesadu kaga yaal acdaal wuduugi lugbooba kaga yaallaa booraysaa la yihi qofkii dee wejigii waa caafimaad qabaa gacanihii waa caafimaad qabaan wakaa muxuu samaynayaa marka u horeysa iskama booraysan karo markuu wejiga soo dhaqo oo gacnaha dhaqo oo madaxa masaxo xilligii lugta la dhaqi lahaa marka la marayo oo lugtii lasoo gaaray boor iyo biyaa laga rabaa labada inuu isticmaalo kow doono ha hormarsho markaas markaa kow doono ha hormarsho weliba inuu boorka hormariyaa fiican si biyuhu marka dambe u dhaqaan boorkii laftiisa nadaafadda xaggeeda waaya gacan baa nabarkii kaga yaal goormaa gacantan booraysigeeda lasoo gaarayaa waa inuu wejigii soo dhaqay markuu wejiga soo dhaqo gacnaha ku xiga soo maha markaas boorkii biyaha kuu doono ha hormariyo boorka inuu hormariyaana fiican biyuhu ha dhaqeene boorkee wakta ghaslil caliili kan jiran dhaqidiisa waktigeeda xilligaas qasl acudw اcaliil xubinkaa jiran waktigii dhaqidiisu joogtay baa boorkuna waktigiisu soo gelaya waay hadhow hadduu isagu faral dambe damco inuu tukado intii caafimaadka qabtay dhaqi maayee ilaa waa weese qabaay kama burine booraysiga keliya soo celinaya waa intaa keliya xubno badan haddii nabar kaga yaallo boorkuna waa booraysiguna waa badnaanaya wejiguu kaga yaal lugbuu kaga yaal gacan buu kaga yaal saddex booraysi baa laga rabaa labada gacnood laakiin hal xubin bay ka dhigan yihiin labada lugoodna hal xubin hal booraysi luguhu hal booraysi gacanuhuna sidoo kale ayb masaaishaas oo dhan waa masaa'il muhiima wuxuu yidhi wain kaanad hadday ahaato calayhi qofkii dushiisa jabiiratun jabiiro qofka maxaa dushiisa kabay kabay maxaa la yihahdaa alkhushub wa amhaalu qoryo yaryaroo lasoo jaro tushadu calalyaddi gacanta lagu adkeeyo iyo meesha jaban makaanal kasr meesha jaban baa dhinacyada looga dhejiyay alyaltaxima si iskugu hilbowdo waxaa maanta la midaba yidhi alcisaabatu alatii tulafu cala aljurxi faashadaha iyo ma garanaysaa middan kale oo ma garanaysaa meesha nabarka lagu dhejiyo maxaa magaceeda jeestooyinka iyo faashadaha iyo mid kaloo kasii yaroo magac le iyo waxaasoo dhan baa la mid a waaye baa meeshii ku dhegan ama daawaa saaran waxaanu diisiya iyo waxaanu malmalaa la saar meeshii kabay kale maba saarne waxaana ku dhegan haye nasacaha waa ka siibayaa wujuuban waajib ahaan meesha on wax saarayin hoosteeda soo u dhaqo inta ka siibo ha dhaqo waa goorma haddaan dhibi imaanayn fain khaafa hadduu ka boqo min nascihaa siibideeda waana sida badane inta badan dee lama siibi karee kasalo saxiixa inta caafimaadka qabtou dhaqin wa masaxa calayhaa iyada dusheedana waa masexin biyo yarbow saas gacanta uu masexin waa haddii ay jirkii caafimaadka qabtay bay qeyb kabaygu qabsada qeybbuu kabaygu qabsada markaasaa wax yar saa loo marinayaa qoyaanka watayamama waana u booreysanayaa camaa taxtaha iyada waxa ka hooseeya ilaa kabaygan jirkiibaa ka hooseeya soo maa waa loo booreysan xaggee boorka la marinaya fil weji buuna uga booreysan wejiga iyo weliya dayni labada gacnood boor meel kale lama mariya soo laguma dhihin wejiga iyo labada gacnood baa la marinaya ayb xumin aad dhaafi kadhid ma jidho adoo aan u taam yeelin mayrigiisii iyo masixidiisii iyo booraysigiisii weesadoo dhan markaan dhameeyaan booraysiga kusoo noqonaya lagaama rabo boorna lama mariyo ka- kabayga dushiisa boor lama marinayo macnaa khasab maaha waajib maaha boorka dhabarka wuxuu ku yaallaa wejiga iyo labada gacnood booraysigii yaa kabayga dushiisa la marin maayo sunno ahaan mooyaane wayajibu waxaa waajiba calayhi qofka dushiisa alqadaau qalaa ku waajiba qalaa laga rabaa in wadaca aljabiirata kabayga hadduu saaray calaa gayri duhrin dahaaro la-aan weese qab la-aan buu kabayga meesha ku saaray qofka kabay baa saaran duhri la-aan baana lagu saaray hadhow ha soo celiyay salaada xubinkau doono ha saarnaado bahaaro la-aan baa lagu saaray jirkii caafimaadka qabayna meeshii nabarkii keliya laguma kobin kuwan wax kaba maarata in aan loo baahnayn bay iskaga duubayaanoo qof hal meela laga duubi lahay gacantoo dhan duubayaan hadday rabaan waxaa la rabaa inta jiran iyo inta aan laga maarmi karin in kabaygu qabto kabaygaani marka wuxuu qabtay qadar kaloo jirkii caafimaadka qabay hadduu doono ha noqdo inta aan laga maarmi karin dahaaro la-aanna waa lagu saaray salaaddi waa la soo celinaya haddii laakiin dahaaro lagu saaray jirkii caafimaadka qabayna waxay ka qabsatay in laga kaaftoomi karay laakiin sidii tii hore maaha dahaaraa lagu saara taa lafteedana waa la soo celinaya dahriga maxaa looga jeedaa weese qab in lagu saaro ama qofkii oo qubaystay oo qubayskii waajibkaa lagu lahaa qubaystay ow amase kaanad waxay ahaatay jabiiradu fil wejhi iyo walyadayni wejiga iyo labada gacnood baa kabaygu saaran yahay ama sharootadu mar haddii wejiga iyo labada gacnood meesha ay tahay wax gaareen ama weesaqab ha lagu saaro ama yaan lagu saarin ama intii nabarka keliya kabaygu ha qabto ama ka badan ha qabto yaa mar kasta salaad waa la soo celinaya wejiga iyo labada gacnood mar ma taha meesha wax saaran yihiin mar kasta salaad waa la soo celinaya ama ha weyse qabo ama yuusan weyse qabin ama kabaygu ha ballaarnaado ama ha yaraado intii caafimaadka qabtay ha ha qabto ama ka badan ha qabto mar kasta salaad waa la soo celinaya acdaau tayamum baa la dhahaa xubnaha laga boorayso waa maxay wejiga iyo labada gacnood mar kasta salaad waa la soo celinaya ilaa meeshii biyana ma marin boorna ma marin wayaqdi waa qadeeyaa wujuuban waajib ahaan aydane idaa tayamama marku booraysto qofku lilberdi qabow mar baa habeen qabow iska yimi waa wax naadira soo ma khasab hadhow salaadda ha soo cesho hadda ha boorayso hadhow ha soo cesho aw tayamama waa booraysa lifaqdi ilmaai biyo waayidood fi lxadari nagaadiga dhexdiisa nagaadiga hadda maxaa looga jeedaa musaafirkuna waa la mide filxadarida waa sida qaalibkaae biyo la-aan buu u booraysay meeshii inta badan biyaha laga heli jiray isagoo ama musaafir ha ahaado ama muqiim ha ahaado salaadda waa la soo celinaya waaye waa labo walmusaafiru musaafirkuna waa soo celinaya musaafirkii alcaasii ku caasinimo sameeyey bisafarihi fii safarihi iyo bisafarihi baa kala jira safarkiisa dhexdiisa kii ku caasinimo sameeyey salaadda waa soo celinaya masaa-ishaani marka iyaguna waa sidaas ayb meesha biyaha u qaalibka ah iyo meesha aan u qaalib ahayn waynu soo sheegnay ma meesha salaada qofku ku tukaday baa la fiirinayaa biyo iyadaa u qaaliba ama aan qaalib u ahayn mise meesha ku booreysay ilaa inta halkan ku booreysay u socon karaa intaasoo kilomitira ya rimliga iyo waxaa isku khilaafsan ibnu xajarka rimligu wuxuu leeyahay meesha salaadaa la fiirinaya ibnu xajarkun wuxuu leeyahay meesha booreysigaa la fiirinaya qof meel ku booreysay meel kalena ku tukaday meesha booreysigaa la fiirsho ina biyo qaalib u ahayd iyo inaysan u ahayn musaafir fii safarihi walmusaafiru alcaasi bisafarihi qofka cisyaanka la yimid ruksadan ma helo ma ogta mar adoo horta ha tukado laakiin salaadda ha soo cesho booreysigana dee inuu toobad keenaabaa la rabaaba kani waa midka ba- bacda wata bisafarihi wey fii safarihi hadduu noqdo ama fii iqaamati cisyaan ku sameeyo waa ka duwanta hadday tahay meeshu meel inta badan biyo laga helo ama labada arrimood siman yihiin in laga helayo in laga waayo qala laguma leh waxaan leeyahay hadday tahay meeshu meel inta badan aan biyo laga helin ama labada amar ay ku siman yihiin ama inta badan biyo lagama helo falaa qadaa qada laguma leh والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب